halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosan nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka f m-yada geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaali dt com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo sabti ah aanrahde axad ah bisha juunna saaka waa toddoba sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenana saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo ismaaciil xuseen farjar
annagu wax carqalad ah ama dhibaato ah ay ku yeelanayso xiriirka aan la lahayn beesha caalamka ma jirto balse kalsooni buuxda ayaan ka sii helaynaa beesha caalamku aragtaa inta qaswadayaasha ay ku lug leeyihiin maamulka dowladda federaalka annaga waxay leeyahan la yeelanaynaa inaanay jirin kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubba cabduqaadir xaaji lugadheere oo ka hadlaya aragtida maamulkiisa kadib mooshinkii shalay ee baarlamaanka federaalka ah warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaad ku maqli doontaan waxaad sidoo kale warbixin ku maqli doontaan doorashooyinka golaha baarlamaaniga ee dalka turkiga oo saaka loo dareeray sidoo kale ciyaarihii oo xiise leh ayaad maqli doontaan marka horeyse kusoo dhowaada warkii dunida xiisado ayaa ka jiray dalka turkiga shalay sabtidii kadib markii mudaharaadayaal cadhaysan oo kurdiyiin ahi ay dalbadeen in baadhis buuxda lagu sameeyo weerar bambaano oo lagu qaaday isu soo bax xisbigaasi lahaa maalintii jimcaha waxaana goobtaas ku geeriyooday ilaa laba qof saaka ayaa dalkaas looga dareeray doorashada golaha baarlamaanka waxayna noqonaysaa doorashadii ugu adkayd ee dalkaas soo marta sannado badan taas oo madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan uu doonayo in uu wax kabedel ballaadhan ku sameeyo dastuurka dalkaas haddii uu guulaysto xisbiga kurdiyiinta ayaa noqonaya kan go-aamin doona in xisbiga erdogan hogaamiyo ee cadaaladda iyo horumarka uu helo kuraasta uu doonayo ee baarlamaanka iyo in kale haddii madaxweyne erdogan uu ku guulaysto doorashadan waxaa isbeddel lagu samayn doonaa dastuurka taas oo madaxweynaha oo xilligan ah mansab sharafeed laga dhigi doono xafiis awood badan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in wadaxaajoodada nabadeed ee la dhex dhigay mucaaradka yeman iyo dowladda ee ay qabanqaabadiisu haatan socoto in beesha caalamku ay taageerayso islamarkaasina madaxweynaha dibadjoogga ah uu qayb ka noqon doono bartamaha bishan wadahadalka labada dhinac afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa waxa uu ku dhawaaqay shalay oo sabti ahayd maalinta rasmiga ah isagoo sheegay in xogayaha arrimaha waa xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimun inuu soo dhoweeyay wadaxaajood dhex mari kara madaxweyne cabdurabbi mansuur alhaadi iyo mucaaradka xuurtiyiinta ee shiicada ee gacanta ku haya caasimada dalkaasi ee sanca shirkan ayaa waxaa la isla gartay bishii hore laakiinse waxaa dib loo dhigay kadib markii ay dhinacyada ahmiyadda u lihi ay codsadeen in wakhti dheeriya loogu daro wadahadalka afhayeen u hadlay ayaa sheegay qaramada midoobay in master bankimun uu soo jeediyey labada dhinac inay isku raacaan mar kale in ay u dhimriyaan xaaladaha bini-aadanimo ayna hakiyaan dagaalka si gargaarada loo gaarsiiyo dadka shacabka ah kumanaan mudaharaadayaal ah oo isugu jira kooxaha ka soo horjeeda nidaamka hantigoosiga iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa nabadda ayaa isugu soo baxay goobta ay ku shirayaan waddamada g seben ee ka horumaray dhinaca warshadaha waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya in ay isku dhaceen dibadbaxayaasha iyo weliba ciidamada ammaanka ee halkaas la geeyey oo gaadhaya ilaa labaatan kun oo ciidamada ammaanka ah hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel ayaa soo dhoweyneysa madaxda dalalka maraykanka britain jaban faransiiska talyaaniga iyo weliba midooda yurub dalalkan ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaan xaaladda dhaqaale ee sii xumaanaysa ee dalka griiga arrimaha argagixisada xiisada dalka ukraine arrimaha bariga dhexe iyo weliba isbeddelka cimilada dunida waa shirkii labaad ee noocan ah ee aan lagu martigelin dalka ruushka oo xubin ka ahaa guddidan hase ahaatee sannadkii hore laga saaray kadib markii dalkaasi uu la wareegay gobolka krimiya ee dalka ukraine subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a washington si toosa idinka imanaysa shalay waxaa baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ay mooshin dhowr jeer baaqday ay ku meel mariyeen markii boqol iyo labiyo afartan xubnood oo cod u qaaday ay boqol iyo labiyo soddon ka mid ah ay diideen baarlamaanka jubba lixna ay ka aamuseen afarna ay diideen haddaba intaasi kadib maamulka jubba wuxuu jaray xidhiirkii dowladda dhexe aragti ahaan maamulkaasi jubba iyo dowladda federaalka ah xidhiirhkoodu inuu xumaado maxaa qabad ah oo ka iman kara muxuuse yahay aragtiyaha dhinacyada kala fikirka ahi warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaa sahra cabdi axmed ay ku eegaysaa arrinkan kadib meelmarinta mooshinkii shalay ay keeneen xubnaha baarlamaanka federaalk soomaaliya kalfadhigii baarlamaanka kana dhanka ahaa maamulka jubba baarlamaankiisa dhowaan la dhisay ayaa waxaa maamulka jubba ay ku dhawaaqeen inay joojiyeen xiriirkii wada shaqeyn ee dowladda dhexe haddaba hadalka ka soo yeeray maamulka jubba iyo go-aanka baarlamaanka federaalk soomaaliya uu ku meelmariyey mooshinkan caqabado intee la-eg ayay ku keeni kartaa hanaankii dhismaha maamulada iyo sidoo kale wada shaqayntii dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ah wasiirkii hore ee waxbarashada ee soomaaliya go-aankan ka soo baxay baarlamaankana runtii waxaad moodaa xoogaa in loo baahnaa in muddo uu qaato oo baaritaan xoog leh la sameeyo oo gobolkii la tago ama guddiya loo saaro sideedaba waxaan is leeyahay dowladda ayaa arrimahan ay ahayd inay shaqo ku leedahay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maadaama waxa laga hadlaya ay yihiin khilaafaad ka dhashay arrimaha dowlad goboleeda runtiina ay yacni ficlaan lahayd maaragtay arrimaha lagu dhameeyo wada hadal iyo wada tashi iyo dib u heshisiin nasib darrada waxay tahay zahro arrimahan soomaaliya ku aadan federalismka in maaragtay ay ficlaan lahayd marka horeba inay ka horeyso dib heshisiin meelaha soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed dhex mara oo ay iyagu ka tashtaan ay ku wada heshiiyaan qaabkii ay dowlad goboleed u samaysan lahaayeen oo ay maaragtay uga soo dhexbixi lahayd waxaad ka moodaa dadkii oonan heshiinin in lagu qasbayo maaragtay inay dowlad goboleed samaystaan khilaafaadkoodina ay keenayso maaragtay arrimahan hadda ujeeda runtii waa nasiib darro in go-aan baxadan leh sidaan loogu degdego waxaasoo dhan waxay muujinaysaa in arrimaha dowladda soomaaliya iyo xaaladda ay ku jirto maanta uusan ahayn mid degan runtiina aad moodo in kumeelgaarnimadii aan weli calaamadaheedii ay nagu jirto oo aysan soomaaliya aysan gaarin baseel siyaasadeed cabdulqaadir xaaji maxamed luga dheere waa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubba khadka telefoonka ee kismaayo ayaan ku weydiiyey sida ay ula muuqato mooshinkan iyo go-aankooda aragtida waxaan u aragnaa wax aan waxba ka jirin awalna sharci darro ahaa haddana oon koox qaswadayaal ah oo aan isdhihi karo waxay hortaagan yihiin nabadda horumarka dib u heshiisiinta federalismka higsiga laba kun lix iyo tobanka intaasoo dhan dad hortaagan inay yihiin ayuu maamulkeena u arkaa waxaana caddaatay in aan lagu tilmaami karin baarlamaan oo ay yihiin koox qaswadayaal ah intaasa anagu aragnaa dabcan arrintan saameyn ayay ku yeelanaysaa xiriirkiinnii beesha caalamka xiriirkiinnii dowladda marka ma laga yaabaa in mooshinka wakhtigan maadaama laydinka keenay baarlamaankiina ee cod aqlabiyadla uu ku ansixiyey inaad bal dib isugu noqotaan oo aad xubnihii aad soo dhisteen wax ka bedeshaan deegaanada wax laga sheeganayo gobolada qaarkood degmooyinka laleeyahy ayagoo degmooyinaa laga tegay waxaasoo dhan wax ma ka bedeli doontaan annagu wax carqalad ah ama dhibaato ah ay ku yeelanayso xiriirka aan la lahayn beesha caalamka ma jirto balse kalsooni buuxda ayaan ka sii helaynaa beesha caalamka u aragtaa inta qaswadayaasha ay ku lug leeyihiin maamulka dowladda federaalka annaga waxay leeyaan la yeelanaynaa inaanay jirin dowlad goboleedka jubbaland galabtay ku dhawaaqday go-aamo kale oo dadka iyo deegaanka jubbaland dan u ahna waa naga soo baxayaan jubbaland ayaa waxa ay sheegtay in baarlamankan ay iyagu dhisteen dadka deegaanka beesha caalamka iyo madaxda dowladduna ay wada taageereen haddaba maxaa saameyn kale ah oo ka imaan kara baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee shalay iyagu keenay mooshinkaasi ka dhanka ah baarlamaanka jubba waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan cabdifataax nuur mataan oo ka mid ahaa xildhibaanadii sida weyn u waday waayadan mooshinka ka dhanka ah baarlamaanka jubba isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa uu yidhi dowladda federaalka tale ayay ku leedahay xildhibaanada soomaaliyeed tale ay ku leeyihiin go-aan ayagu keligood ay qaadan karaanna ma jirta dadka deegaanka ee xaq u lahay inay maamulkaas wax ka dhisaan oo baarlamaankaasi wax ka dhisaanna inta badan taladu waa laga farmuuqsaday oo maamulka ayaa ta gacantooda ku dhistay maadaama dastuurka ayaga ay haysteen uu uu lahay in odayaasha dhaqanka in xildhibaanadaas ay soo xulaan si ayadaheed bay baal mareen ma ahan in ayagu keligood ay tashan karaan tala dowladda federaalka dowladda dhexa tale ayay ku leedahay odayaasha dhaqanka ee deegaankaasna talowka ayay ku leeyihiin guddoomiyaha baarlamanka jubba sheekh cabdi cabdiraxmaan ayaa isna waxa uu la hadlay v o e da waxaa la weydiiyey isna dulduleelada dadka u muuqda ee baarlamaankiisa ee ku salaysan dhinacyada habka awood qaybsiga maamulka iyo degmooyinka qaarkood oo dadka deegaanku ay sheegayaan in laga tegay sida uu dhankiisa uu ula muuqdo saarka madaxweynaha dowladda federaalka imaaday xasan sheekh maxamuud meesha caalamka dowladaha deriska kullina waa yimaadeen waa la ansixiyey marka ma ma ma ma ma ma dhahayo marka waxa waa idiin dhiman aqoonsi noo dhiman ma jiro kuwan hadda dhahaya baarlamanka ma jirana waxaan leeyahay meel cidlaa bay bay bay garaacayaan dastuurka federaalkan dib hoogu laabteeno maamulka jubba ayaa waxa uu kulmiyaa saddexda gobol ee jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gadow waxaa ka mid a mas-uuliyiinta soo dhoweeyey mooshinka ka dhanka ah baarlamanka maamulka jubba horeyna u saluugay habqaybsiga baarlamanka loogu qeybiyey degmooyinka maxamed cabdikaliil oo ah guddoomiyaha gobolka gadow isna khadka teleefoonka eedgar baharey ayaan ku weydiiyey aragtidiisa waxaanu taageernay baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya mooshinkii ay waafajiyeen dastuurka ama sharciga dalka u yeelaa ay muxuu ahaa waafajiyeen baanu taageeraynaa maxaa yeelay in dalku sharcigiisa la ilaaliyaa waa sax waxa meesha ka jiray wax laysku raacsan yahay maysan ahayn waxaanu diyaar u nahay dib u heshisiin dadka in loo qabto wax loo dhan yahayna la wada dhisto mana jirin baarlamaan la wada aqoonsan yahay oo la wada samaystay waxaad bal iga warantaa adinka ka maamulka gobolka gada ahaan waxa aad ku diidan tihiin baarlamaanka jubba oo dabcan gobolka gado jubbooyinkii qeybka ah maamul ahaana aada hoos tagtaan inaan diidannahay maaha in wax la samaysto markii wax la samaysanayaa waxa weeye wa markay samayn sameeyaan waa in wax loo dhan yahay markii hore la wada samaysto jubbooyinka dagaalada ka dhacay waxaa jiray muxuu ahaa heshiiskii adisababa siduu ahaa looma marin waxaa la diiday muxuu ahaa in dadku wax wada lahaa ay isku yimaadaan jarista xiriirka maamulka jubba uu la lahaa dowladda dhexe iyo mooshinka iyaga ka dhanka ah ee baarlamanku ay meel mariyeen oo dheer jeeroo horena baaqday ayaanan la ogeyn khilaafkiisa halka uu ku dambayn doono sahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysay
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington sida warkaba aad ku maqlaysan dalka turkiga waxaa saaka looga dareeray doorashada golaha baarlamaanka doorashadan ayaa ah mid si weyn loogu loolamayo xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne rajib dayib ordogan ayaa doonaya haddii ay guulaystaan inay wax ka bedelaan qaab dhismeedka dalkaasi islamarkaana awood badan la siiyo madaxweynaha hase ahaatee xisbiga mucaaradka ayaa arinkan aad uga soo horjeeda iyagoo u arka in xisbiga a k uu doonaya inuu dalkaasi kusoo rogo nidaam islaamiya lagana guuro nidaamka cilmaaniga haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan ku eegaya qodobada ugu muhiimsan ee doorashada laysku hayo iyo muhiimadda ay leedahay doorashadan ka socota dalka turkigu waa mid taariikh gaara xambaarsan waxaana loolan ku jira xisbiyo doonaya in dalkaasi kusii dhaqmo nidaamka cilmaaniga ah ee lagu dhisay jamhuuriyadda turkida cusub ee uu fikraddeeda lahaa mustafa kamaal ataturk halkaa xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne erdoganna uu doonayo in uu wax ka bedelo nidaamka baarlamaaniga ah islamarkaana ay mucaaradku u arkaan in uu dalkaas u bedelayo nidaam islaami ah shacabka turkigu waxay soo dooranayaan xubnaha u metelaya golaha baarlamaanka waxaana xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne erdogan doonayaan in ay helaan aqlabiyadda si ay wax uga beddelaan dastuurka dalkaas nuur xasan bukhaari oo wax ka barta dalka turkiga hase ahaatee xilligan howlo shaqo u jooga dalkan maraykanka ayaa sawir kooban inaga siinaya xisbiyada tartamaya
waxaa ku tartamaya dhowr xisbi haba ugu badnaadeen ama haba ugu muhiimsanaadeen xisbiga ugu weyn ee iminka talada haya ee ekbart xisbiga labaad ugu weyn dalka turkiga oo ah xisbiga la yidhaahdo jhb oo ah xisbiga jamhuuriga ah iyo xisbiga saddexaad oo ah xisbiga nationalistiga ah ee loo yaqaano mehebe waxaa kaloo ina muhiim ah xisbi kale oo afraad oo ay leeyihiin dadka kurdiyiinta ah oo lagu magacaabo p d b rajab dayib ardagan wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha turkiga intii u dhexaysay sanadkii labada kun iyo saddexda ilaa laba kun iyo afar iyo toban hase ahaatee xilligan waa madaxweynaha turkiga marka laga hadlayo nidaamka xilligan uu haysto dalka turkigu madaxweynuhu wax awood ah ma laha waana mansab sharafeed hase ahaatee erdogan iyo xisbigiisu waxay doonayaan haddii ay helaan kuraas ku filan in ay wax ka beddelaan dastuurka dalka isla markaana dalkaas laga beddelo nidaamka baarlamaaniga ah ee uu haatan ku dhaqmo loona beddelo nidaamka madaxtooyada haddaba maxay tahay muhiimadda ku jirta isbeddelka uu doonayo xisbiga a k b xisbiga iminka talada haya ee ekbart waxa uu u doonayaa in uu u bedelo nidaamkani waxa weeyaan marka hore erdogan qudhiisa ayaa doonaya in uu talada si in uu wadanka uu kasii muuqdo oo uu noqdo nin awood leh sababto ah waxaan ognahay labada kun iyo saddexdi ilaa iyo labada kun iyo afar iyo tobankii isaga ayaa ahaa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha ayaana ah ninka ugu sarreeya wadanka marka wax dadka maaragtay sida aadka ah u dhaliira waxay leeyihiin waxa uu doonaya inuu awoodda uu gacanta ku dhigo oo wadanka sidaa u xukumo waxaa kaloo ina meesha ku jirta in ay doonayaan dadka naqdiya siyaasadda ekibarty ay ku eedeynayaan in xisbigana ay doonayaan in wadanka ay ku sameeyaan wax loo yaqaan islamisation ama in nidaamka wadankaba loo bedelo nidaam islaami ah mustaqbalka axsaabta kale gaar ahaan xisbiga ugu weyn ee mucaaradka oo ah xisbigii mustafa kamaal ataturk ninkii aasaasay jamhuuriyadda cilmaaniga ahayd taas ayay aada ugu soo horjeedaan oo waxa ay ka baqayaan in haddii loo bedelo nidaamka wadanka ka jira nidaam madaxweyne ama oo laga bedelo nidaam baarlamaan intaasi ay ka bixi doonto maaragtay fikradihii ataturk in markaa meeshaas ay ku baabi'i doonaan loolanku aad ayuu u sarreeyaa waxaase saadaasha doorashadan taariikhiga ah wax badan ka beddelaya waa xisbiga ay leeyihiin dadka kurdiyiinta ah kaas oo haddii uu ku guulaysto toban boqolkiiba ama wax ka badan kuraasta baarlamaanka ay niyadjab ku noqonayso xisbiga a k haddiise ay helaan tiradaas wax ka yar waxaa fursad badan helaya xisbiga uu hoggaamiyo erdogan axmed maxamed maxamuud waa arday cilmiga dhaqaalaha ka barta caasimadda dalka turkiga ee ankara arrintanna ayuu sharaxaad inaga siinayaa xisbiga he b b oo ah xisbiga kurdiyiinta waxa weeyaan xisbiga yacni kala go-aamin doona qaabka ay doorashadan u dhacayso xisbigaas wuxuu ku dadaalayaa inuu helo boqol kiiba toban hadduu boqol kiiba toban helo waxay noqonaysaa wuxuu helayaa konton kursi oo ka mida kuraasida baarlamanka haddii uu wax ka yar helo oo helo yani nine percent ama boqol kiiba sagaal wax kuraasiya kuma yeelan doono baarlamanka haddiiba uu xisbiga a k ku guulaysto doorashadan waxay fursad u heli doonaan in ay wax badan ka beddelaan dastuurka dalkaas waxay doonayaan inay beddelaan qaabkii waddankani uu soo yaalay boqolkii sannadood ee ugu dambeeyey ee uu usoo dhigay aasaasihii waddankan mustafa kamaal ataturk waxay doonayaan inay ka beddelaan qaab ah parliamentary oo ay u beddelaan presidential system sababtaa awgeed waddankan oo ah waddan dee cilmaani oo dad badan oo cilmaaniyiin ay degan yihiin waxay diidan yihiin oy aada uga soo horjeedaan in ya la bedelo qaabkii waddankan uu dhigay mustafa kamaal ataturk markaa taasa waxay keenaysaa even dad badan oo aan markii hore doorashooyinkaba usoo bixi jirin shaqooyinkooda iyo howlahooda gaarkaa raacan jiray inay soo baxaan oo ay codeeyaan hase ahaatee qaar ka mida mucaaradka ayaa iyaga u arka erdogan oo dalka soo maamulayay tan iyo sanadkii labada kun iyo saddexda in uu doonayo in uu awoodda maroorsado waana sababta ay xisbiyada mucaaradka ahi ay xilligan u samaynayaan loolan aad u sarreeya si ay u kala dhantaalaan himilada xisbiga ee keeb
warbixintaasi ka hadlaysa doorashada saaka loo dareeraya ee dalka turkiga ee golaha deegaanka ee baarlamaanka waxaa nala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar ciddii ay seegaan barnaamijyada iyo wararka ka baxaya v o a waxa ay dib uga dhagaysan karaan websaytekeena v o a somaali com
warmurtiyeed laga soo saaray xafiiska xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee bankimuun ayaa lagu ayaa lagu sheegay ama lagu bogaadiyey ogolaanshiyaha dhinacyada colaada yeman ay wadahadallo inay bilaabi doonaan bartamaha bishan ee soo socota is- bartamaha bishan aynu ku jirnaan idhaahdee isla markaana xal loogu helayo xiisadda dalkaas yeman ka taagan xuseen saxnuuni ayaa warkan ka soo diray masar
xogayaha guud ee qaramada midoobay masar ban kimuun ayaa soo dhoweeyey sida qaybaha dalkaasi yemen ay u aqbaleen inay ka qayb galaan wadahadallada wadatashiga ahi oo bartamaha bishan lagu wado in lagu qabto magaalada jeneva ee dalkaasi switzerland warmurtiyeedka ka soo baxay ban kimuun ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dowladda yemen cabdirabbi mansuur iyo kooxaha kale ee dalkaasi inay aqbaleen shirarka gogolxaarka ahi ee lagu wado inay bilowdaan afar iyo tobanka bisha aynu ku jirno xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ammaanay sida kooxaha dalkaasi yemen shuruud la-aan ay u aqbaleen inay ka qayb galaan wadahadallada wadatashiga ahi warmurtiyeedka ka soo baxay xafiiska ban kimuun ayaa sidoo kale lagu booriyey dowladaha daneeya xaaladda dalkaasi yemen inay abuuraan jawi keeni kara inay guulaystaan dadaalada qaramada midoobay garwadeenku ay ka tahay gebagabada bayaanka ayaa mar kale loogu baaqay kooxaha yemen inay aqbalaan xabajoojin bani aadamnimo si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan meelaha dagaaladu ay saameeyeen dhinaca kale dowladda yemen iyo kooxda xuutiyiinta ayaa sheegay inay aqbaleen wadatashiga laga yeelanayo xaalada murugsan ee dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda yemen al-sayid riyaad yaasiin ayaa xaqiijiyey inay waafaqeen wadahadallada lala yeelanayo kooxda xuutiyiinta iyo weliba madaxweynihii hore ee dalkaasi warbaahinta carabta iyo wakaaladaha wararka ee bariga dhexe qaarkood ayaa sheegay afhayeen u hadlay xuutiyiinta in kooxdiisa ay aqbashay shuruud la-aan hindisaha wadatashiga ee lagu doonayo ee lagu wado inuu dhowaan ka furmo magaalada jeneva arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili wadahadallada kooxaha dalkaasi yemen uu baaqday bishii hore kadib markii dowladda yemen ay dalbatay in marka hore dagaalyahanada xuutiyiinta ay ka baxaan deegaanada xoogga ay ku qabsadeen halka kooxda xuutiyiinta ay dalbatay in marka hore la joojiyo duqaymaha ka dhanka ah meelaha ay ka taliyaan xuseen saxnuuni v o a qaahira
xuseen cismaan saxnuune aad buu u mahadsan yahay halka aad naga dhagaysanaysaan weli waa v o a washington haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha maxamuud mascade iyo dabcan waxaa iska waraystay ismaaciil xuseen farjar
barnaamijka ciyaaraha ayaa haatanna idinku soo maqan xalay waxaa la soo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha ee champions leaga waxaana ciyaartii kama dambaysta ahayd wada ciyaaray barcelona iyo juventus kooxda barcelona ayaa xalay qaaday koobka ciyaaraha ee champions leaga haddaba maxamuud mascade oo haatan khadka ku jira ayaan kala sheekaysanayaa bal ciyaarta kama dambaysta iyo weliba sidii ay u dhacday En, maxamed bal marka ugu horreysa waxaad nala wadaagtaa ciyaartii xalay dhacday iyo en, sida ay kooxo u kala ciyaarayeen ismaaciil aad baad u mahadsan tahay e, kulanku waxa uu ka dhacayay magaalada berlin ee wadanka e, jarmalka e, waxa uuna ahaa kulan aada u xiiso badan oo dabcan taageerayaasha kubadda cagtu ay aada u xiiseynayeen waayo labada kooxood ee barcelona yuventus oo ah kooxo e, sumcad ku leh ciyaaraha kubadda cagta ee dunida ayaa ku loolamayay e, ciyaartu dabcan sidoo kale waxa ay maalin ama xilli taariikha u ahayd ciyaartoyda ciyaaraysa qaarkood oo muddo fara badan usoo ciyaaraya kooxahooda ee tusaale ahaan ciyaartooyga ee la yidhaahdo e shavi hernandez oo u ciyaarayay kooxda barcelona ayaa dheelayay kulankiisii ugu dambeeyey waxa uuna ciyaaryahankaasi ee barcelona kasoo bilaabay ciyaaraha ee isa- uu kusoo biray isagoo koo iyo toban e, sano jira dhinaca kale e, kooxda yuventus waxaa isagana xilligiisii gabagabada joogay oo kulankiisii ugu dambeeyay dabcan sida la filayo ciyaaray ciyaaryahanka la yidhaahdo birlo oo isaguna ah ciyaaryahan shaafi u dhigmo oo kale oo muddo fara badan wadanka talyaaniga ee kasoo dheelay ee kooxo kala duwan oo soo ciyaaray walow haatan muddadii ugu dambeysay uu ciyaaraya kooxda ee yuventus labadan ciyaartooy sidoo kale waa laba ciyaartooy oo ku guulaysatay koob kubadda cagta ee caalamka marka ee waxaad halkaa dareemaysaa ee ciyaaryahano ee kubadda cagta ku sharaxan islamarkaasina ee koobo fara badan soo qaada inay halkaasi kaga hor imaanayeen waan gartay n dabcan eh, waxay ku dhammaatay saddex iyo hal oo barcelona ayaa koobka qaaday markaa bal labadan kooxood een, ma markii ugu horreysay ay isugu yimaadaanba tartanka dhammaadka champions league ismaaciilow labadan kooxood ee sidaad sheegtaba ee barcelona ayaa koobka qaaday waxaa xusid mudan ee in aanay barcelona ee sida ka muuqata ee natiijada aad sheegtay aanay koobka ugu guuleysanin oo bilmatalan ee marka laga hadlayo saddex iyo hal waxaay til- waxay bixinaysaa tilmaan ah in laga awood badnaa kooxda yuventus laakiin ciyaartu sidaa ma ahayn wuxuu ahaa banoonigu banooni isu dhigma isla markaasina yuventus ee, abuurtay fursado ay goolal ku dhalin kartay ciyaartuna ay dhinac kasta aadi kartay laakiin eh, marka aad fiiriso saddexda gool goolka ugu dambeeya uu neymar ciyaaryahanka la yidhaahdo dhaliyey waxaa la dhaliyey ciyaartii oo sii dhammaanaysa oo sakanadii ugu dambeeyey ee ciyaarta lagu jiro maray kooxda yuventus macal goolhayahoodu dhinaca kale uu jiro isku dayeen in daqiiqadaha ugu dambeeya ay gool abreejo ah la yimaadaan Eh, laakiin marka aad eh, guud ahaan ciyaarta fiiriso eh, ismaaciila waxa ahayd mid isu dheeli tiran laakiin waxa ay kooxda barcelona ku hubaysan tahay ciyaaryahano aan eh, isdhaamin oo mid walba midka kale uu ka daran yahay eh, sida ciyaaryahan inayesta oo kale oo dabcan isagu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulanka isla markaasina fursadaha ugu quruxda badan ee kooxda kubadisa isagu hal abuuray messi isaguna sidaasi lamida wacdara ayuu muujiyey su-aashaada ahayd labadan kooxood hore ma iskagu yimaadeen ciyaarta kama dambaysta ah eh, maya eh, ismaaciil weli kulankii ugu horreeya iskaga hor yimaadaan ayuu ahaa laakiin kooxda barcelona sanadkan taariikh horle ayay dhigtayo ee saddex koob ayay ku guulaysatay waana markii labaad ay saddexdaa koob ku guulaysanayso laba koob oo dalkeeda ah iyo koobkan ee champions league tababarahii eh, luis enrique ayaa eh, noqonaya tababarihii labaad ee barcelona una soo ciyaaray isla markaasina ay saddexdaa koob u qaadeen bab guardiola ayaa isaguna sidaasi oo kala sameeyey ee sanadkii labada kun iyo sideed aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayey xubintii ciyaaraha isagoo nooga warbixinayay ciyaartii finalka ee xalay lagu kala qaaday koobka champions leaga oo kooxda barcelona ay koobkaas ku qaaday
waa tahay intaasaynu kaga gudubna ciyaartii haatanna kusoo dhowaada sharif cabdallah iyo mid ka mid a heesihiisa duqi ku dhalay doonisban ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan u diro waayihii dayriye haygu dirin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaarigaarood doonaya oy dhahday ee diyaarigaaro cadan ku doonaya cishqay diiloygu duubano wara aadunbaygu dayayo
heestaas shariif cabdalla waxay gebageba u tahay idaacaddayadii subaxnimo sahre cabdi axmed yaano ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan intayn iddaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ee diyaarigaaro cadan ku doonaya hoy dahday ee diyaarigaaro cadan ku doonaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.